halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha abriil waa shan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa laakiin waxaa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqayn wanaagsan oo dhinaca dawladda ah howl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimidda carruurta yaryar iyo dumarka codkaasi waxa uu qayb ka yahay warbixin ka hadlaysa guddi xildhibaano maraykana oo ku baaqay in si degdeg ahi loo qaado tallaabo looga hortegayo baajinta musiibo bini'aadannimo oo ka dhacda dalalka ay hadda abaaruhu ka jiraan oo soomaaliya ay ka mid tahay maraykanka qaramada midoobay iyo yurub oo cambaareeyey weerarkii kiimikada ee siriya kaas oo dad badan oo rayid ah lagu laayay waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan soomaali isku diyaarinaysa inay ka qayb gasho doorashooyinka golaha deegaanka ee dalka kanada ee la filayo inay sannadkan dhacdo qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaa dhegaystayaal dhowaan maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
tiro dad rayid ah ayaa lagu laayay waqooyiga siiriya boqolaal kalena waxaa la sheegayaa inay ku waxyeeloobeen weerar gaas sumaysan loo adeegsaday oo lagu qaaday halkaas sida ay kormeerayaal diblomaasiyiin iyo taxliilyaal ahiba sheegayaan kuwaas oo weerarka ku eedeynayo ciidamo daacad u ah madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad iyo xulufadiisa dalka ruushka dallad ay ku midaysan yihiin kooxaha gurmadka ee dalalka galbeedka ayaa horaantii talaadadii shalay ku sheegay in weerarkaasi ka dhacay xarunta gobolka idliib ee sheekhuun ay ku dhinteen boqol ruux sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen saddex boqol iyo konton kale ruushka ayaa iska fogeeyey eedda loo soo jeediyey ee ahayd inay iyagu ku lug leeyihiin weerarkaas dowladda siiriya waxay iyana marar badan ku celcelisay inaysan u adeegsan hub kiimika oo dad rayid ah intii lagu guda jiray dagaalka sokeeye ee lixda sano qaatay ilaayo hadda ka soconaya waddankaasi dhinaca fog ee koonfurta dalkaas waxaa kooxaha la socda xaaladda siiriya ay sheegayaan in lagu dilay isla talaadadii weeraro xagga cirka ahi shan iyo labaatan ruux oo rayid ah kuwaas oo u badan haween iyo caruur waxaana weeraradaasi la tilmaamay in qaarkeed ay ka dhaceen bariga magaalada dimashik ee xarunta dalka siiriya waqooyiga kuuriya ayaa mar kale tijaabiyey gantaalaha ridada dheer ee xambaaran nukliyeerka qaaradahana isaga goosha tijaabadan ayaa timid xilli ay afar iyo siddeed saac cawn ka harsan tahay kulan dhex maraya madaxweynayaasha shiinaha iyo maraykanka shin jinping iyo donald trump oo ka wada hadlaya hamiga nukliyeerka ee waqooyiga kuuriya sida uu fariin qoraal ah oo dhanka telefoonka uu ku sheegay baanduulaha ciidamada koonfurta kuuriya gantaalkan ayaa la tijaabiyey xilli aroor hore ee wakhtiga kuuriya ee saaka sida ku xusan qaraarka qaramada midoobey ee cunaqabataynta waqooyiga kuuriya tijaabo kasta oo ku saabsan gantaalada ridada dheer ee nukliyeerka qaada ayaa ah sharci darro hase ahaatee waqooyiga kuuriya ayaan marnaba u hoggaansamin qaraarkaasi iyaga oo ku doodaya inay madax banaanida kuuriyada waqooyi siinaysa inay dhistaan difaac adag oo dalkooda salka u dhiga aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington guddi xildhibaanada madowga ee ku jira golaha sanadka maraykanka ugu qaabilsan afrika ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo looga hortegayo baajinta masiibo bini'aadanimo oo ka dhacda dalalka ay hadda ka jiraan abaaraha kulan ay guddigan shalay ku yeesheen xarunta capital hill ee magaalada washington ayay ku sheegeen in xaaladda abaaraha ee dalalka soomaaliya suudan iyo nigeriya ay marayso meel khatar ah loona baahan yahay lacago deg deg ah oo lagu badbaadiyo dadka ay saameeyeen abaaruhu warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga nuur xasan nuur
kulankan ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha gargaarka bini'aadanimo ee caalamiga ah ee ka shaqeeya soomaaliya south sudan iyo nigeria john browse oo ah agaasimaha hay-adda w f b xafiiskeeda magaaladan washington ayaa sheegay in abaarta ka jirta soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah loona baahan yahay in beesha caalamka ay garab istaagto howsha adag ee ay dowladda soomaaliya ku caawinayso dadka ay abaaraha saameeyeen mr brows ayaa sheegay in aysan weli helin lacag dhan lix dhibic afar bilyan oo dollar oo uu sheegay in loo qoondeeyey in lagula tacaalo abaaraha ka jira afar waddan oo ay soomaaliya ku jirto waxaana uu intaasi raaciyey in wax badan laga hortegi karo haddii si wada jir ah ay bulshada caalamka ugu midowdo gargaarka bini'aadanimo dowladda soomaaliya ayuu ku ammaanay doorka ay ka ciyaarayso caawinta dadka ay abaartu taabatay
xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa laakiin waxaa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqayn wanaagsan oo dhinaca dowladda ah howl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimidda carruurta yaryar iyo dumarka xitaa marka aan dalka ka soo baxno waxaan diri karnaa gargaar oo aan siin karnaa dadka u baahan marka aan helno sahaydii loo baahnaa maamulka madaxweyne donald trump ayaa qorsheynaya in uu jiro bajedka uu maraykanka sanad walba siiyo qaramada midoobe taasoo saameyn ku yeelan doonta howlaha samafaleed ee qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe arrintan ayaa sidoo kale saameyn doonta la dagaalanka abaaraha iyo macluusha ka jirta afrika karen bays oo ah xildhibaanad laga soo doorto gobolka california kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa v o edu u sheegtay in guddigooda uu wado qaraar uu ku horgeynayo kongareska kaas oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa bajedka gurmadka abaaraha ee afrika
waxa ay tidhi ka hor inta aanan u gudagelin arrinta miisaaniyadda waxaa jira qaraaro isdaba joog ah ee waxaannu ognahay in dowladdu ay lacagta ka sii dhammaanayso bisha abril sidaasi daraaddeed waxaa jiri karta suurtagalnimo in lacago dheeraad ah lagu soo daro laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in xubnaha kongareeska ay fahmaan qorshaha loo soo jeediyey taasina waa tallaabada koowaad ee aan qaadnay waxaad kale waad ogaataan in arrinta miisaaniyadda ee madaxweynaha in kongareeska uu diyaariyo islamarkaasina uu qoro karen bays ayaa ammaantay doorka ay qurbajoogta afrika gaar ahaan kuwa soomaalida ka qaadanayaan gurmadka abaaraha
waxa ay tidhi waxaan u malaynayaa in qurbajoogta marka koowaad inay shaqo wanaagsan qabanayaan iyaga oo sii marinaya xawaladaha iyo xidhiirka dhinaca ganacsiga laakiin mar walba waxa wanaagsan ayay qaban karaan marka waxaan rajaynayno ayaa ah in kulankeenna xiga aan ku casuumi doono qurba joogta xubnahan kongareeska ee ka hadlay abaaraha ka jira afrika ayaa sidoo kale kulankooda xoogga ku saaray macluusha ka jirta dalka south sudan xubnaha ka socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka labaduba ay mas-uul ka yihiin dhibaatada bani'aadanimo ee dalkaasi ka jirta john brendergast oo ah agaasimaha mashruuca enaf islamarkaana ah qoraa khibrad weyn u leh arrimaha afrika ayaa sharaxaya asalka macluusha ka jirta south sudan
suudaanta koonfureed arrinta asaasiga ah ayaa ah sanadkii laba kun shan iyo tobankii iyo intii lagu guda jiray dagaalka dowladda iyo mucaaradka ayaa mid mid u ogaarsaday dadka rayidka ah iyaga oo adeegsanaya xeelado milatari oo isku mid ah waxay si gaar ah u dabagaleen hantida shacabka si khaas ah lo'da ayay dhaceen taasi waxay keentay in bulsho badan ay ku hanti beesho sidaas ayay abaartu ku bilaabatay waxaa intaasi sii dheer in dadkaasi loogu sii daray weeraro iyadoo dowladda iyo mucaaradku ay labaduba gooyeen waddooyinkii ay hay-adaha gargaarka u marsiin lahaayeen dadka ay macluushu ku dhufatay qaramada midoobe ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo ku nool soomaaliya yemen south sudan iyo nigeriya ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul haddii aanan wax laga qaban aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga nuur xasan nuur nuur bukhaari oo warbixintan inoo diyaariyey
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gobolka alberta ee dalka kanada waxaa loo diyaargaroobayaa doorashada golaha deegaanka oo la qaban doono lix iyo tobanka oktoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno hase ahaatee waxaa bilowday isxaadarinta xubnaha danaynaya inay u tartamaan golaha degmooyinka iyo waxbarashada oo ah hal mar la wada qabanayo doorashooyinkooda magaalada edmonton oo ay ku nool yihiin soomaali shan iyo toban kun kor u dhaafaya ayaa waxaa iska soo sharaxay laba xubnood oo ka mid ah soomaalida degan magaaladaas jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inoo diyaariyey waa markii labaad ee taariikhda soomaalida degan edmonton oo ah magaalada saddexaad ee soomaalida ugu badan kanada ay ku nool yihiin ay ka tartamaan musharaxiin soomaaliya oo isku dayayo inay matalaan bulshada magaaladaas guud ahaan iyo gaar ahaan jaaliyadooda cabdixakiin axmed ciise iyo cabdulaahi maxamed kulmiye waxa ay u kala tartamayaan guddiga degmada iyo guddiga waxbarashada ee edmonton cabdixakiin ayaa noo sharaxayo kaalinta uu isagu isu soo taagay jaamac waa mahadsan tahay waa dowladda hoose laanteeda saddexaad ee magaalada edmonton doorashadaasoo la filayo inay dhacdo bisha soo socota ee oktoobar wiikeeda saddexaad waa kan cabdalla kulmiye oo isaguna nala wadaagayo kaalinta uu u taagan yahay booska aan tartamaya runtii waxaa waaye inaad ka mid noqdo sagaalka qof ee go-aanka waxbarashada magaalada gaara districtiga degmada gaara sagaalkaas qof oo runtii aan jirin qof masala dadka laga tirada badan yahay ama dadka la yidhaha minority marka waxaan isku arkay in soomaalida marka laga yimaado aan noqdo qof runtii masali kara dadkan kale ajanabiga ama ha ahaada afrikaanka kale ama hay ahaa dadkan bariga dhexe ka yimaada ama ha ahaa dadkan east asia ka yimaada meelaha ka yimaada qof matali kale ayaa isku arkay maadaama dadka sagaalka qofba ay ilaa iyo in muddaah ay ka koobnaayeen dadka waddanka u badan dabcan ma ahan howl fudud in uu qof isu soo taago tartan siyaasadeed waddan kale oo dhaqan iyo caada ahaanba ka duwan soomaalida ee afar shan dhibic ama si aad doontaba u dhiga aad hayb ahaan mansab ku doonato cabdixakiin ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sababta ku dhalisay inuu musharax u noqdo kaalintan jaamacow sida caadiga ah mujtamacu markay meel ku bataan waxay ku khasban yihiin inay ka qayb qaataan horumarka ka socda deegaanka hadduu yahay dhinaca ismaha dhinaca waxbarashada iyo dhinaca ijtimaaciga ah sida dhanka siyaasadda marka maadaama nahay mujtamac fara badan oo weliba si ka dardar badan mujtamacyada intiisa kale u koraya waxaan u aragnay muhiim inay tahay in aan ka qayb qaadano habasocodka doorashooyinka ee ka dhacaya gobolkan iyo tiisa weliba dowladaha hoose si aan u kaabno baahiyooyinka jira cabdulaahi maxamed kulmiye ayaan weydiiyey tiisa ha joogtee waxaa soomaalida edmonton iyo guud ahaan albeertaba ugu jiri kara inuu jagadan isu soo taago booskan runtii waxa igu kalifay marka laga yimaado hor waxaa la joogaa waktigii aan ka muuqan lahayn siyaasadda canada taas waa mid waa mid ugu muhiimsan marka la fiiriya waktiga badan aan dalalkan joogno midda kale ee gu ugu muhiimsan ee arrintan igu kaliftay waxaa weeye waa laba arrimood laba arrimood aan kala qaado arrinta ugu horreysa waxaa weeye waxaan naf ahaan ku qancay oo aan oo aan dareemayaa inuu jiro bisayl xagga khibradda ah la xiriida xagga waxbarashada iyo weliba sida maarata siyaasadaha maaragtay waxbarashada loo maareeyo marka maadaama wakti dheer aan ku jiray dhinacaas waxbarashada waxaan dareemay in ay tahay waktigii la iga baahnaa inaan qayb ka noqdo guddiga guddoonka waxbarashada ee magaalada edmonton midda labaad oo iyadan waxaa ka mid ah waxaa jira dad soomaaliyeed oo runtii magaalada edmonton degan labaatan iyo shan kun ilaa soddon kun oo qof ayaa lagu qiyaasaa dadka degan magaalada edmonton haddii marka la fiiriyo dadkaas caruurta kuul u aada runtii aan ka soo qaadno adiga kun kun family keliya aan kasoo qaadno tusaale ahaan kun family kun family oo average ahaan ama celcelis si qoys uu leeyahay shan cunug waa shan kun oo arday weeye marka shan kun oo arday oo soomaaliyeed oo aan lagu masalin doonka waxbarashada maryan enon waa aqoon-yahanad iyo hooyo ku dhaqan magaalada edmonton waxbarashadana ku lugla iyada oo u shaqaysa maktabadda edmonton oo laba sano ka hor ku guulaysatay midda ugu wanaagsan dunida waxaan weydiiyey sida ay u aragto in laba qof oo soomaaliya ay musharaxiin ka yihiin tartanka siyaasadda ee magaalada edmonton jaamac walaalkay aad iyo aadaa u mahadsan tahay sida fiican oo igu martiqaad brogaraamka wax weynay u tari doontaa ah jaaliyada soomaalida in ay soo saftaan rag soomaali ah oo macnaha oo la tartamayaan dadka waddankan u dhashteen sababtana waxay tahay meeshaan waa ku noolnahay ilmaan ku haysanaa mustaqbalan ku haysanaa marka wax weyn waaye inaan ka qayb galno dhinaca siyaasadda dhinaca waxbarashada iyo dhinac kasta oo nolosha ah oo loo baahan yahay inaa laga qayb qaato maryan cabdiqaadir enow ayaan weydiiyey bulshooyinka kale ha joogtay inay soomaalidu ku qanacsan tahay labadan shaqsi ee tartamayo aad iyo aaday u qanacsan yihiin sababtana waxay tahay marki oo qof qofkaada uu soo baxo uu soo sabto waxaa rajahaysaa adiga hataa inaa markaan a aad tihid qof oo macnaha qayma leh oo uu istaagi karo inuu soo sabto oo dan kan walaalkaaga ahna markaa kaalmaysid meesha qofaa kuu joogo ma ahan meel oo macnaha aadan dadka ka saynin amba aan laguu joogin dabcan ma ahan musharaxiintan kuwii ugu horreeyey ee ka tartama dalka kanada gaar ahaana magaalada edmonton sida ay inta badani og yihiinba dhegaystayaal kanada waa waddankii ugu horreeyey ee wasiir u magacaabo shakhsi soomaali ah oo qaxootinimo ku soo galay dalkooda isla markaasna bulshada ka soo dhex muuqday warbixintaasi oo diyaargarowga doorashooyinka deegaanka ku saabsan waxa ee dalka kanada waxaa inoo diyaariyey halkan idinkala socodsiinayay waryahayga jaamac buule jaamac
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa aroornimo arbaca waxaadna laga socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington maraykanka kooxaha la socda xaaladda siiriya iyo shaqaalaha difaaca rayidka ee dalkaasi siiriya ayaa talaadadii ku eedeeyey dayuuradaha dagaalka ee dowladaha siiriya iyo ruushka inay weerar loo adeegsaday gaas suna ay ku qaadeen magaalo ay ku xoogan yihiin mucaaradka siiriya ee dhinaca waqooyi halkaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow boqol qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo kale kuwaas oo qaarkood xaaladoodu halis tahay warbixintan jeff caster ayaa isku soo dabariday waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobaya
kooxaha u dhaqdhaqaaqa mucaaradka siiriya ayaa weerarkaasi ku sheegay inuu ka mid ahaa kuwii ugu xumaa ee abid dalka soo mara intii lagu guda jiray lixdii sano ee dagaalada sokeeye ee dalka siiriya ay ka dhacayeen waxaana dhinaca kale kooxda ugu weyn ee siyaasadda dalka siiriya ee syrian national coalition ay weerarkaasi ku tilmaameen inuu ahaa xasuuq ruushka ayaa si kastaba ahaatee beeniyey oo iska fogeeyey inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi ergeyga sare ee midooda yurub federica mogherini iyo ergeyga gaarkaahi ee qaramada midoobay ee syriya stephen demastura ayaa si wadajira kaga cambaareeyey weerarkaasi shir wadajir ah oo arrimaha siiriya looga hadlayo oo bruslis ka dhacayay kaas oo ay xubnahani ka qayb galayeen waxa ay mogherini tiri waxaan la kulannay haweenka iyo ragga geesiyaasha ah kuwaas oo shaqo arrimaha bulshadahi ka samaynaya siiriya iyo dibaddaba dhammaan siiriyiinta ee ka soo kala jeedo meelo kala gedisan oo leh da'aad weliba iyo fikrado siyaasadeed oo kala gedisanna aaminsan subaxii talaadada iyo maalinkii talaadada waxaa si weyn nooga wada nixiyey warka xun ee weerarka argagaxa leh ee ka dhacay idlib hubka kiimikada ayaa ah dembiyada dagaal midka ugu xun cid kasta oo mas-uul ka ahna waa intaasi lagula xisaabtamaa dimasturi ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay yeeshaan kulan qaasa oo ay ku baarayaan dhacdadaas maraykanka ayaa sidoo kale weerarkaasi cambaariyey kuna tilmaamay mid laga argagaxo oo aan la aqbali karin talaadadii shir uu saxaafadda kula hadlay afhayeenka aqalka cad ee maraykanka shuan spicer ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid xun oo aan lagu qaadan karin dunidan ilbaxa ah weerarka idlib ka dhacay ayaa imaanaya xili mas-uuliyiin sarsare oo maraykan uu ku jiro rex tillerson oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ay ka shanqariyeen in aysan mudnaanta siin doonin in ay awoodda ka kaxeeyaan bashaar al asad afhayeenka aqalka cad ee maraykanka shuan spicer ayaa talaadadii si rasmi ahi waxa uu u qiray in danaha ugu wanaagsan ee reer syriya aysan ahayn inay iska ceeriyaan bashaar al asad waxaase uu ka dhawaajiyey in doorashooyinka maraykanka ay yihiin kuwo xadidan oo aan badnayn dowladda bashaar al asad ee xarunteedu tahay damashik ayaanan ka hadlin weerarkaasi eedda loo soo jeediyey ee ah inay gaas isticmaaleen hase yeeshee waxay dhowr jeer hore u beeniyeen in diyaaradahooda dagaalka ay geysteen weeraro kiimika ah weerarka ayaa qabsaday dad badan xilli ay sariirtooda jiifeen waxaanuu imaanaya xili aad uu u soo dhowaa qabsoomidda shir la wada qorsheeyey oo mustaqbalka dalka syriya looga hadlayo kaasoo ka dhacaya magaalada brusels ee dalka beljamka aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahanaga jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha jeff caster dhegeystayaal halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu soo gaarnay xilliga aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara nuur xasan nuur nuur bukhaari
aan ku horeyna ee kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda lester ayaa xaqiijisay guusheedii lixaad oo ay gaarayso tan i markii xilka kooxda loo dhiibay macalin craig shakespeare kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday sunderland macalin shakespeare ayaa si kumeel gaar ah kooxda loogu dhiibay laba bilood ka hor markii booskaasi laga ceydhay macalinkii hore kalowdi reneri kooxda lagu naaneyso dawacooyinka kulankoodii shalay waxay ku bilowdeen hab gaabis ah ilaa uu tababaraha beddel ku keeno ciyaaryahanada kale ah mag olbrighton iyo islaam salimani kuwaas oo isbeddel weyn ka sameeyey labada gool oo ay ku badiyeen waxaa baasay ciyaaryahan olbrighton waxaana kala dheliyey salimani iyo jemi vardi guushaasi ayaa uga dhigan lester in ay soo cidhiirsatay kaalinta tobnaad ciyaaraha kalena zalatan ibrahimovich ayaa ka badbaadiyey guuldarro kooxdiisa manchester united kadib markii uu rigoore u dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaar ay la dheeleen xalay kooxda everton everton ayaa goolka la hormartay waxaana si xarago leh ugu dhaliyey ciyaaryahan vill jagaylka barbarahan ayaana noqonaya kii sagaalaad oo ay manchester united ku galayso gurigeeda xilli ciyaareedkan balse manchester dhanka kale waxay u ahayd kulankeedii labaatanaad oo aanan laga badin horyaalka xilli ciyaareedkan ciyaaraha kalena watford waxa ay laba gool iyo eber ku garaacda westbrom mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey weeraryahan niyank oo ama ahaan uga soo tegay kooxda a c milan balnina waxay gool iyo eber ku qabatay stoke galabtana kulmo kale oo xiise leh ayaa jiri doona arsenal waxa ay gurigeeda ku soo dhoweyn doontaa westham hal city ayaa la ballansan middlesbrough crystal palace iyo southampton ayaa fooda isdari doona swansea waxa ay la ciyaari doontaa tottenham chelsea ayaa martigelin doonta manchester city liverpool waxa ay gurigeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda bournemouth horyaalka ingiriiska waxaa sagaal iyo lixdan dhibcood ku horkacaysay chelsea waxaa ku soo xigtay tottenham oo leh laba iyo lixdan dhibcood dhinaca spain dhowr kulan ayaa la ciyaaray xalay iyo shalay galab atletica bilbao waxa ay laba gool iyo eber ku qabatay sbanyol labada goolba waxaa u dhaliyey ciyaaryahan aduris atletic madrid ayaa hal iyo eber dirtay real sociedad waxaana goolka guusha u dhaliyey ciyaaryahan philip lewis daqiiqadii siddeed iyo labaatanaad real betes ayaa ku khasaartay viyareal gool iyo eber waxaana goolka guusha viyareal u keenay ciyaaryahan lobes caawana kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalka laliigaha spain ayaa dhici doona barcelona ayaa waxa ay martigelin doontaa sevilla osasuna waxay booqan doontaa alaves dubartiva iyo qaranada ayaa ballansan maalaga ayaa aadi doonta kooxda sporting gihon leganisna waxa ay martigelin doontaa kooxda horyaalka hogaamineysa ee real madrid horyaalka sbain ee la liga waxaa siddeed iyo lixdan dhibcood ku horkacaysa real madrid waxaa kusoo xigta barcelona oo leh lix iyo lixdan dhibcood atletic madrid ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh koob iyo lixdan dhibcood safiya waxay degan tahay booska afraad waxaana ay leedahay siddeed iyo konton dhibcood halka viyareal oo ku jirta kaalinta shanaad ay leedahay koob iyo konton dhibcood ugu dambeyntiina dhinaca talyaaniga waxaa xalay dhacay ciyaar xiise lahayd oo ka tirsanayd samafinalka tartanka kooba itaaliya waxay dhex martay kooxaha roma iyo lazio oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada roma lugtii hore waxaa laba gool iyo eber kusoo badisay kooxda lazio laakiin xalay waxaa saddex gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda roma balse guushaasi roma waxba uma aysan tirin maxaa yeelay celceliska goolasha waxaa labada is arag afar gool iyo saddex kusoo baxday kooxda lazio dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa
halka aad xubinta ciyaaraha dhegeystayaal kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaana nala socotiinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari dhegeystayaal haatanna aan jamaal axmed cusmaan oo midigta iga fadhiya ka codsado inuu noo dalbaro qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid jaamac tiro dad rayid ah ayaa lagu laayay waqooyiga siiriya boqolaal kalena waxaa la sheegaya inay ku waxyeeloobeen weerar gaas sumaysan loo adeegsaday oo lagu qaaday halkaas sida ay kormeerayaal diblomaasiyiin iyo taxliilyaal ahiba ay sheegayaan kuwaasoo weerarka ku eedeynaya ciidamo daacad u ah madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad iyo xulufadiisa ruushka dallad ay ku midaysan yihiin kooxaha gurmadka ee dalalka galbeedka ayaa horaantii talaadada ku sheegay in weerarkaasi ka dhacay xarunta gobolka idlib ee sakhuun ay ku dhinteen boqol ruux sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen saddex boqol iyo konton kale ruushka ayaa iska fogeeyey eedda loo jeediyey ee ahayd inay iyagu ku lug leeyihiin weerarkaas dowladda siiriya waxaa iyana marar badan ku celcelisay inaysan u adeegsan hub kiimika oo dad rayid ahi ay ku qaaday intii lagu guda jiray dagaalka sokeeye ee lixda sano sii jirsaday ee dalka siiriya ka soconaya dhinaca fog ee koonfurta dalkaasina waxaa kooxaha la socda xaaladda siiriya ay sheegayaan in lagu dilay isla talaadadii dalkaasi siiriya weeraro xagga cirka ah ee ka dhacay shan iyo labaatan ruux oo kale oo rayid ah kuwaasoo u badan haween iyo caruur waxaana la sheegaya in weeraradaasi ay ka dhaceen meelo kala gedisan oo ay ku jirto bariga magaalada dimashik ee xarunta dalka siiriya kuuriyada waqooyi ayaa mar kale tijaabisay gantaalaha ridada dheer ee xambaara nukleerka qaaradahan isaga kala goosha tijaabadan ayaa timid xilli ay afartan iyo siddeed saacuun ay ka harsan tahay kulan dhex maraya madaxweyneyaasha shiinaha iyo maraykanka shin jimping iyo donald trump kuwaas oo ujeedkoodu ay tahay inay ka wada hadlaan hamiga nukleerka ee kuuriyada waqooyi sida uu fariin qoraal ah oo dhanka telefoonka uu ku sheegay abaanduulaha ciidamada kuuriyada koonfureed gantaalka la tijaabiyey ayaa waxaa la riday aroornimadii hore ee saaka xilliga dalkaasi kuuriyada waqooyi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jamaal axmed cusmaan dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin lahayn xubintii heesaha waa cabdalla yuusuf hanuuniye iyo heesta aadka u macaan ee indhaha indhaha ciidda iigadda ayuu isku kaa iyo heestaa indhaha ciidda igadda cabdalla yuusuf hanuuniye dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa idaacaddeenii aroornimo oo si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo soo saaraheenna bashiir abiikar cabdulaahi ismaqal dambe oo xiise leh ayaanu idin leenahay
Thank you. baahisa